أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم waxaynu ku jirnay sharikadii wayushtaradu waxaa la shardiyaa an yukhlata almaalaani labada maal ee lagu shuraakoobayaa in la ysku daro bixaydu si oo laa yatamayazaani aanay kala soocmaynin wa an yakuuna waa inuu ahaado axadihimaa midkood maalkiisu min jinsi maalil aakhari ka kale maalkiisa waa inuu la jinsi yahay wa calaa sifatihi sifadiisana waa inuu leeyahay falow kaana lihaadaaka hadduu sugnaado dahabun wa lihaadaakaana fidatun ow ama lihaadaaka xindatun qabadi wa lihaadaakaana shaciirun heed ow ama lihaadaaka saxiixun yacnii macdan saxiixahoo dee la jarjaray oo qaabkii cadiga ha laga dhigay walihaadaakaana mukasarun mid la jejabiyey oo burbura lam yasixaa ma ansaxayo wa yushtaradu waxaa kaloo la shardiyaa an ya'dana inuu oggolaado kullun minhumaa mid kastoo labadooda ka haday lilaakhari ka kale waa inuu oggolaado ay u fasaxaa fi tasarufi xagga tasarufka iyo ku shaqaynta iyo ku takrifalka fa yatasarafu dabeedna waa tasarufaya waa tagrifalayaa kullu minhumaa mid kastoo labadooda ka ahaaday binadari fiiro iyo walixtiyaadi dadaal oo falaa yusaafiru bihi la safri maayo walaa yabiicu ibinna maayo bimu'ajalin lacag mu'ajalahoo muddo iyo wakhtilana ku iibin maayo waxau sheekhu leeyahay shirkaddu si ay u ansaxdo waxaa la shardiyaa labadan xoolayow ee lagu shuraakoobayo in la ysku daro ayaa la shardiyaa oo la ysdhex geliyo heerna iyo qaabna la ysugu daro aan la kala sooci karayn oon la kala garan karaynin oo midna aanu wixii uu keenay iyo wixii uu hore u lahaa aanu kii kale ka garanaynine waa in la ysdhexgeliyaa sidaasaa macnaha shirkadu ay ku xaqiiqoobaysaa intaan weliba caqdiga shirkada iyo heshiisku dhicin ayaa la ysku sii darayaa waxaa kaloo shardiya in midkood maalkiisu kan kale maalkiisa la jinsi yahay waa inuu la sifo iyo qaab yahay oo hadday kala jinsi yihiinoo midna dahab leeyahay midna fido leeyahay oo ay markaa isku daraan labadii ama midu qamadi leeyahay midna shaciir leeyahay waa markay kala jinsi ahaayeen haddii ay kala sifo yihiinna midbaa wuxuu leeyahay naqdi saxiixa oo dee sidii caadiga ahayd markaa u googo-anoo aan wax burbura iyo wax jaba midna lahayn midna wuxuu leeyahay naqdi mukasara buu leeyahayoo oo burbura lam yasixa ma ansaxaya buu leeyahayoo isku darkii sida taamka ah la doonayay inay la ysugu daro isugu khaldamaan baan xaqiiqoobaynin oo jinsigii baa iskhilaafay ama sifadiioo waa la kala sooci karayaa waxaa kaloo shardiya inuu mid waliba u idnu u oggolaado ka kale inuu ku tasarufo maalkan ay isku dareen dee idan sariixa waynu la yimaada ilan way wada wadayaanoo way ka wada shaqaynayaane mid waliba waa inuu ka kale u fasaxo inuu ku tasarrufu ku tagrifalo xoolihii markaa mid waliba wuu tasarufi wuxuanu ku tasarufayaa binnadari waalixtiyaad yacnii fiiro uu fiiree wixii maalkan iyo xoolahan u fiican ee u habboon ee ay wax kaga helayaan waalixtiyaadi iyo dadaal markaa nadar iyo ixtiyaad waa isku cadfu tafsiirun oo mar haddaynu sidaa nidhi maxaa yeele mid waliba ka kale wakiil buu ka yahay wakiilkuna ka wakiishay hadba siday maslaxadiisa iyo dandiisu tahay ayuu mudee ugu tagrifali jiray mar haddaynu saa nidhi fala yusaafiru bihi dee safar la geli maayo safarka khatar baa ku sugan haddii aan wuxuba dee safarra iyo wax aynkaa laga shaqaynaya aanay ahayn ee xoolo markaa meel la nagi yahay oo la jooga yaallo oo lagaga shaqayn karayahay waynaanu la safrin midna iyadoo kii kale aanu idnin oonu oggolaanin waa inaanu ku iibinin haban iyo lacag mu'ajala oo muddole waa inaanu ku iibinin ee waa inuu lacag naqada waa inuu ku iibiyaa haddii aan idan jirin baynu nidhi xagga safarka iyo xagga beeca haddii aan in yacni amaah lagu iibiyo amaba dee curfigiiba aanu sida ahayn haddayse isu oggolaadaan waa iska bannaan yahay wa yushtaradu waxaa la shardiyaa an yukhlata almaalaani labada maal in laysku daro ayaa la shardiyaa baxaydu sigoo laa yatabayazaani aanay kala soocmaynoon midna ka garanaynin maalkiisa maalkii kale wa an yakuuna waa inuu hada maalu axadihimaa midkood xoolihiisu min jinsi maali laakhari kale maalkiisa waa inuu la jins yahay wa calaa sifatihi sifadiisa waa inuu leeyahay falow kaana lihaada dahabun hadduu sugnaaday walihaadaa kan kalena fidaba u sugnaaday ow lihaada kale xinta qamadi walihaada kale shaciirun buu leeyahy ow lihaada saxiixu naqdi saxiixa oo dee sidiisii markaa u googo-an oo caadi u ah walihaada kaana mukasarun mid jajaba lam yasixa ma ansaxayo caqdiga shirkadaasi ma ansaxayo wa yushtaradu waxaa la shardiyaa an yaadana inuu fasaxo u ogolaado u idmo kullu minhumaa mid kasta oo labadooda ka midi lilaakhari ka kale fi tasarufi xagga tasarufka waa inuu idnaayo mid waliba yidhaahdaa waan kuu fasaxay inaad maalka inaga dhexeeya aada ku shaqayso fayatasarafu dabeedna marka idankaasi yimaado wuu takrifalayaa kullu minhumaa mid kastoo labadooda ka aday binadari fiiro iyo walixtiyaati u dadaal se markaa hegmo markaa dee maslaxadiiyo dantu ay ku jirto oo falaa yusaafiru bihi la safri maayo walaa yabiicu iibin maayo bimu'ajalin lacag mu'ajalahoo muddalana ku iibin maayo walaa yushtaradu lama shardiyo tasaawiil maalayni labada maalin ay isleegyihiin wayakuunu ribxu iyo walkhusraanu baynahumaa calaa qadri lmaalayni labada maal qadarkooda ayuu noqonayaa fain sharataa haddii ay shardi ka dhigaan khilaafa daalika kaasi khilaafsan batalad waa buraysaa fain casala axaduma alaakhara hadduu labadooda midkood kii kala casilo can itasarufi uu ka casilo in casala waa casilmayaa walilaakhari ka kale ee wax casilayna atasarufu buu leeyahay ilan yacsilahu saaxibuhu intuu saaxiibkii ka casilayo walikullin minhumaa wuxuu leeyahay fasqha mataa shaaa goorta uu doonay inuu fasakhaa buu leeyahay waxa uu sheekhu leeyahay shardi ma aha labada xoolayow inay isleeg yihiin ee la ysku darayo way kala badnaan karaan oo mid masalan dee saddex meeloodow labuu yeelan karaa midna meel buu yeelan karaa lix meeloodow meel buu mid yeelan karaa midna lix meeloodow shan buu yeelan karaa markaa labada xoolayow ee la ysku darayaa inay isleekaadaani ayada shardi ma aha way kala badan karaan oo taasi waa mid ribixa iyo khasaaraha yimaadaana calaa qadri lmaalayni labada maal qadarkooda ayuunbuu ku imanayaa oo hadday masalan kala badh iyo kala badh u leeyihiin wixii faa'iido u soo baxda kala badh bay u qaybsan wixii khasaare ku yimaadana way kala badhan haddii masalan midkood leeyahay waxay isku darsadeen saddex kun markaa midla buu leeyahay midna kun buu leeyahay saddex boqoloo faa'iide ah baa u soo baxay kii labada kun lahaa laba boqol buu qaadan kii kalaana boqol buu qaadan hadday saddex boqoloo khasaaraha yimaadaanna kii labada kun lahaana laba boqol buu khasaaraha yeelanayaa kii kunka lahaana boqol buu yeelanayaa markaa ribx iyo khasaare waa calaa qadri lmaalayn waxaa kalooynu halaha ka garanaynaa sida inoo iman doontoba mudaarabadana inoogu iman doonta imika waa laba shaksi oo xoolihii isku darsoo ku shaqaynaya marna mudaarabay noqonaysaayo qof baa xoolihii yeelanaya qofna shaqadii buu yeelanayaa mar kastaba khasaare iyo faa'iida ayaa jira cuquudda islaamka midda kale ma xadidna ribaxa iyo faa'iidadu ma xadidna haddii khasaare meel layska dhigoo la yidhaahdo lacagta waan kuugu shaqaynayaayo adigu bil walba biiluun iga qaaday intaa leeg ama faa'iide intaa legun baan adiga ku siinayaa wax khasaare ana aan lala soo qaadin ama faa'iide maqduuca loo sheego waa ribo riba weeye faa'iidadu inay xadidnato ma waa wixii soo baxa ha yaraato ama ha badnaato ribix iyo khasaarana waa inay wada socdaan marka haddaad aragto hanti la leeyahay waa lagu shaqaynayaa oo wax khasaaraahi ma jiro amaba yacni la leeyahay uun intaas go-anunbaad adigu leedahay maaha waddadii saxdahayd kuma socoto ee waa fadhi ku dharagii iyo wixii la midkaa weeye haddaba marka ay sidaa leeyihiin ay leeyihiin khasaare iyo faa'iidaba waa calaa qadri lmaalayni labada maal qadarkooda weeye wuxuu uhi sawaaءun akaanaa mushtarakayni biاlcamali am infarada axaduhumaa bihi ama ha wada shaqaynayaan labadoodiiba ama midkood shaqadii ha wado maxaa yeelay buu leeyahy lianna ribxa namaa ulmaal walkhasaaratu tabicun liribxi ribxani waa maalkan ziyaado uu sameeyey qof waliba markaa maalkiisi wuxuu soo saaray buu qaadanayaa khasaarahana dee ribxa sunbuu isna daba socdaa markaa ama ha wada shaqaynayaan ama yaanay wada shaqaynayn midkoodun ha shaqeeye ee ribix iyo faa'iidaba waa las waa calaa qadri lmaal hadba maalku intuu yahay fain sharataa khilaafa dalika sidaasi khilaafsan bay shardiyeen ayada batalad waa buraysaa shirkadaasiyo mawduucu shirkada ayay khilaaftay oo haddii khasaaraha la kala badsado oo la yidhahdo niyow xoolo badan baad kalaad adigu leedahay dee anugu xogayga yarun baan leeyahay haddii khasaara yimaado dee waa inaad adigu wada yeelataa khasaaraha adigu waa inaad wada yeelataa ama waa inaad iga badsataa haddii shardigaa la galo batalat biitifaaqi alfuqahaa fuqahada muslimiinta o dhami way isku waafaqsanyii shirkadaas inay burayso xagga ribixa iyo faa'iidada ma kala badsan karaa shaaficiye waxay leeyihiin maya ama ha la wada shaqaynayo ama miduun xooli ha ka shaqaynayo ama ha ka wada fadhiyaan ribix lama kala badsan karo sidaasay iyagu shaaficiye yidhahdeen haddii la kala badsadana waa buraysaa laakiin xanafiyada iyo xanaabilada ayaa banneeya in qof labadan qof ee shariigga ama dhowrkan shariigga inuu ribix iyo faa'iido dheeraada qaadan karo oo ka dheeraada nisbadii maalka uu ku lahaa raasumaalka raasumaalka nisbadii xoolo ku lahaa ribix ka dheeraada wuu qaadan karaa ayay yidhahdeen dhowr xaaladood baanay u sheegeen oo waxay yidhahdeen masalan kow waxa ah inay sinmaan xoolaha dadkan shuraakoobay oo saddex nin oo saddex kun isku darsaday oo midba kun leeyahay dhammaantoodna way wada shaqaynayaan oo shaqadii waa ku wada jiraan laakiin midkood baa dee xariif ahoo hindisihiisa iyo yacni maskaxdiisa iyo maamulkiisa iyo xisaabtiisa iyo habayntiisa ayay ku socotaa markaa kaasi waxay yidhaahdeen wuu qaadan karaa ribixa waxoogay dheeraada waa la siin karaa iyadoo mahaaradiisa iyo camalkiisa muqaabil looga dhigayo waxa kaloo ay laba iyana ku tilmaameen inay dadkan shurakada ay xagga maalka ku siman yihiin qaarkood ay shaqaynayaan kuwii kalena shaqo kale iska wataan markaa kuwan shaqaynaya xoolihii ka shaqaynaya in lagu siiyo camalka iyo shaqada ribix dheeraadahoo nisbadii xoolahooda ka dheeraadoo muqaabil u noqoto camalka ay wadaan maadaama kuwii kale ay iska fadhiyaan ama shaqooyin kale ay ku jiraan taasina waa mid bannaan bay yidhahdeen waxaa kaloo yidhaahdeen masalan dadkan shurakadaabaa maalka way ku kala tegsan yihiin oo masala waxaa mid inuu shan boqol leeyahay mid waxaa laga yaba inuu kun leeyahay mid waxaa laga yaba inuu laba kun leeyahay sidaasay ugu kala tegsan yihiin waanay wada shaqaynayaan markaa midkood ziyaado ribixa waa laga siin karaa nisbadiisa ka dheeraad ah waa laga siin karaa iyadoo la eegayo saynu horeba suuradii koowaad ba ahayd inuu camalkiisu ka badan yahay ama mahaaradiisa iyo xariifnimadiisu ay ka badan tahay oo taa muqaabil looga dhigayo waxaa kaloo suuro afraad ay ka dhigeen inay ra'sumaalka ku kala tegsan yihiin oo masalan saddex nin laba nin baa shuraakooba mid laba kun buu leeyahay nina kun buu leeyahay kii kunka lahaa baa la yidhi ka shaqee adigu maadaama aniguna aan laba leeyahay adiguna aad kun leedahay saddexdii kuba wada qaadoo ku shaqee laakiin aan ribixii isleekaysiisanno oo aynu kala badhanna un halkaynu saddex meelood anna laba aan qaadan lahaa adda mid aad qaadan lahay aan isleekaysiisanno taana iyadana way ansaxaysaa bay yidhaahdeen afartaa suuro ayay tilmaameen inuu shariigu ribix iyo faa'iido dheeraada qaadan karo weliba waxa ay sii tilmaameen waa inaan taa uu ku qaadanayo camalkaa dheeraadka ana aan nisbo go'an laga dhigin tii uu raasamaalkiisa ku qaadayaan nisbo gaaroo go'an laga dhigina labada nisbo inta laysugu daro masalan hadduu soddon boqolkiiba lahaa in la yidhahdo boqolkiiba afartan baad leedahay ama boqolkiiba konton baad leedahay la yidhaahdo oo aan laba nisbo kala gaara aan laga dhigin waxay markaa diideen in la siiyo nisbo go'an iyadoo nisbadii maalkiisuna u dambayso oo inta marka horeba loo jaro twenty bercent boqolkiiba labaatan inta loo jaro haddana siddeetankii soo hadhay haddana uu maalkiisii kaga qayb galo isaga marka u horraysaba soddon ha loo jaray macal maalkiisii deeta inta kale dadka ha qaybsadaan bay yidhahdeen amaa raatib shahri ah oo go'an in la siiyo oo masalan isagoo shariigah oo dee aha maalkiisii hantidiisii ka shaqaynaya cidda kale ayn lahayn in raatib shahriya la siiyo ayadana mushahar ma bannaana bay yidhahdeen marka in nisbo go-an la siiyo iyo in raatib shahriya la siiyo falaa yasixu biitifaaqi alfuqahaa yacni adictor musafa dib albuqaa wuxuu ku tilmaamay fuqahada dhammaantood inay isku waafaqsanyihin inaanay ansaxaynin haddii nisbo go-an la siiyo ama raatib shahriya la siiyo sidaa daraaddeed baa wuxuu leeyahay waxaa caddaanaya fasaadu alkaiir min cuquudi sharikaat fasaadka iyo xumaanshaha in badanoo sharikaadka cuquuddooda ah ee dadka qaarkood ay ka shaqaynayaan ee dabeetana shurakada qaarkood wax loo gaar yeelaya ama camalka ha ku gaar ahaadaan ama cid kale ha la wadaagayaana raatib shahriya loo samaynayo nasiibkiisa ribxayn ama nisbo go-an ribixa laga siinaya masalan rubuc oo kale ama nisbaa laga siinaya muqaabila camalihi baa lagu siinaya intaa kadib ayuu wixii soo hadhay haddana nisbadii maalkiisa kala qayb gelaya marka doctor musafa diib albuqa wuxuu yihi waliyaxdir haulaai almukhaalifuuna kuwaa khilaafaya ha ka digtoonaadaan min ciqaabi illahi tacala ilahay ciqaabkiisa waliyaclamuu hana ogaadaan ana alkasba min caqdin faasidin kasbashada iyo shaqada caqdi faasida laga kasbadaa kasbun khabiisun waa kasab xun oo laa yubaariku llahu tacaala fiihi ilaahay aanu barakaynaynin yacni sidaasuu ku tilmaamay kitaabkiisa alfiqu lmanhaji mujalladka istixaad laba boqol iyo lix iyo labaatan ayuu ku tilmaamay oo loogu noqon karaa marka raatibka shahriga biitifaaqi lfuqahaa ma bannaana buu leeyahay nisbada gaarka ee camalka iyo shaqada loo siinayaana waa in nisbadii maalkiisa loo raaciyaayey ee nisba mukhasis ah oo gaara aan laga dhigin ayuu yidhi qolyaha mucaasiriinta waan arkay qaar raatibka shahrigaa banneeya sida mustafa zarqa oo kale fataawihiisa yacni fataawooyin kale culimo gaara ay leeyihiin inay ku bannaynayaanna waan arkay laakiin markaad la isu eegto tanaa markaa fiican waayo hadday dooneen dee qofkani xoolihiisiina wuu ka shaqaynayaa kuwa walaalihiina wuu ka shaqaynayaayo qof wixiisii ka shaqaysanayo weeye hadday doonaan waxaana mushkiladdu ay imanaysaa haddii masele khasaara yimaado waxay imanaysaa inuu dadkan kale xoolahoodii cuno oo dabeetana halkaa ay isqabsi ka yimaado mushaharku bil walba qaadanaya markuu khasaara yimaado raasamaalkii dadkan kale ayuu noqonaya halkaasa markaa isqabsi ka soo baxaya ama waxaaba odhan la imanaysaa dee wuu arkaya khasaare inuu jira isaga maxaa ka galay mushahar buu qaadanayayoo isaga raasmaalka inta kaga soo hagaysa khasaare mushahar buu qaadanayaa ayaa la odhanaya halkaasa la iska qabsanaya yacni qaarkood waa shaqaynayaanoo shaqooyin gaaray haystaanee kan shaqadii shirkadda ku jira hantidii kale waa shaqaynaya wax gaara ha la siiyo haasee madaahibtaasi qabaan ribx faa'iida dheeraada ha la siiyo laakiin mushaharkaasi haddii khasaare yimaado raasmaalkii dadka kalu cunaya halkaasay ka eegeen waxa kale oo sheekhu halkan uu inooga hadlayaa yacni cuquuddu waxay u qaybsamaan saddex qaybood jaa'izu طarafayn iyo laazimu طarafayn iyo jaa'izun min طarafin walaazimun min طarafin dhowr kitaab baana aynu ku soo sheegnay inu qor-aan ahaan ku bixinay sharikadu waxay ka mid tahay cuquuda jaa'isu طarafaynka ah ee xilli alyaaliye xilligii la doono labadii qof ay ka bixi karaan haddaa wuxuu dhi hadduu casilo ka saara midkood kii kale tasarufkii ilaa xoolihiisana milkiibu ugu tasarufaya xoolahan kalena wakaalu ugu tasarufayey hadduu midkood kii kale casilo u yidhahdo anigu ma ogoli waan ku casilay inaad ka shaqayso xoolaha in casala hortukaasi waa casilmayaa oo isagu xoolihii kama shaqayn karo walil aakhariya tasarufu kii kale oo kan wax casileeyahay wuxuu leeyahay inuu tasarufu xoolii wada ilaan yaczilo saaxiibu intuu isna ka casilayo inuu isagu iska sii wataabu leh haddaanu odhani markuu dhaa waan ku casilay anna waan ku casilay haddaanu ka hor keenin dee waayna kala gurun marka hadduu midba midka kala casilo waxayna inoo kala gurun weeye laakiin haddii mid uun la fadhiisiyo o la yidhahdo waan kuu garan waaye hadduu yidhahdo dee waa hagaaga bal adigu inoo wad haddaba kaasi wuu sii wadi karaa wuu sii hawsha wuu sii wadi karaa walikulli minhumaa fasxa mataasha goor alliyaaliyo goortuu doono ayaanu mid waliba fasikhi karaa oo waa caqdiga jaa'isu tarafaynka walaa yushtaradu lama shardiyo tasaawiil maalayni labada xooleeyo inay siman yihiin wayakuunu ribxu iyo alkhusraanu baynahumaa wuxuu noqonayaa calaa qadri lmaalayni labada maal qadarkooda fain sharataa khilaafa daalika kaasi khilaafsan hadday shardiyaanna batalad waa buraysaa fain cazala axadumaa midkood hadduu alaakhara kii kale can tasarufi ka casilo in casala waa casilmaya walilaakhari kii kale waxa u sugnaaday atasarufu inuu sii tasarufo sii takrifaluu sii wado ilaan yaczilahu saaxiibu intuu saaxiibkii ka casilayo walikulli minhumaa fasquhaa buu leeyay mataasha goortu doono inuu fasakho wa ama sharikatu labdaani sharikada la yidhaha sharikatu labdaan fa baila ka sharikati alxamaaliina iyo wagayrihimba weeye min dawi lxiraf kuwa xirfooyinka iyo sancooyin kale alan yakuuna alkasbu baynahumaa inuu waxay shaqaysaan dhexdooda noqdo wa sharikatu lwujuuhi wlmufaawada sharikatu lmufaawada aydan ayaduna baatilataani labaduba baatil weeye wuxuu inoo soo sheegay sharikadu inay saddex qaybood afar qaybood inay tahay oo miduna ay ka ansaxayso sharikatulcinaan la yidhaahdo haddaba saddexdii kale ayuu inoo soo qaatay oo wuxuu yihi sharikatu labdaan waa baatila sharikatu labdaan waxaa la yidhaahdaa ee jidh waa shirkadda jidharhka wax xoolaa baan jirin waa camalkaa ayaa lagu shuraakoobayaa jidhka iyo tunka iyo murqa lagu soo saarayo sharikatu alacmaal iyo sharikatu sanaaicba waa la yidhaahdaa kuwa xamaalina baa shuraakoobaya iyo kuwa xirfooyinkaee shaqada leh waxa liyaaliya wixii aad maanta soo hesho yacni halka adoondaba ka dhaco ama soo xamaal ama soo qod ama waxa liyaaliya waxaad keento shuraakaynu ku nahay taa sharikatu labdaan baa la yidhaahdaa waa baatila oo qarar baa ku sugan dee ma oga midkood kii kale inuu kasbay midkood baa shaqaynaya midkood baan waxba shaqaynaynin markaa midun baa dhididkiisi iyo tuggiisi iyo xooggiisi la cunaya sharikatu lwujuuh shirkadda wejiyada waxa weeye laba iyo wax ka badan ayaa waxay ku shuraakoobayaan waar wejigaaga adna maanta magaalada la gala adna waan la gelayaa dee alaabooyin baynu soo iibsanaynaayoo amaah baynu ku soo iibsanaynaa waa sii iibinaynaa wixii markaa aynu ka helna ee halkaa inooga soo baxaa dee waa inoo dhaxaynayaa oo mid waliba wejigiisa iyo wajahadiisa ayuu wax ku soo iibinaya ayana waa baatilo xoolihii lagu shuraakoobayay baan jirin midda labaad qof waliba wuxuu isagu soo qaada ee uu isagu soo amaahdaa dee dimadiisa ayay noqonaysaa isagaa mulkeeyo ribix iyo khasaaraba isagaa leh qarar baa ku sugan oo mid waliba dee kasab aan xadidnayn iyo camal maksuusa waxaan ahayn buu qofkii kale kula gelayaa uu ciwad markaa ka siinayaa mufaawada sharikada la yidhaahdo iyaduna waa baatila waxa weeye tan waxaa labadiiba ay ka koobanto wax alla waxaynu xoolan leenahay iyo jidhkeenna iyo xooggeenaba waa ku shuraakowne waa in kasabkeennu inaga dhexeeya wax liyaaliya wixii inagu yimaada waa inaynu wada bixinnaa ee khasaare ah waxa liyaaliya waxaad leedahay iyo waxa liyaaliya waxaan leeahay waa inay markaa dee maalu shiri ka noqdaan islaamuhu waa inayna kala socnaadaan weeye macnaheedu sida ay soomaalidu tidhaahdo mid waliba kale wakiil iyo kafiil wakiil buu ka noqonaya kafiilna wuu noqonayaa mufaawadana waxaa loo yidhi mufaawada waa sinaansho dee wax walba way ku siman yihiin ama mufaawada waa bandhigoo mid waliba wuxuu bandhigay amarkii shirkada ka kale cala aliطlaaq iyaduna waa baatiloo qarar iyo jahaalad fara badan baa ku sugan laakiin maahibta kale waa banneeyaan saddexdaba wa ama sharikatu labdaani fabaatila weeye ka sharikati alxamaaliina dadka xamaaliya wahayrihim shirkadooda min dawi lxiraf kuwa xirfooyinka iyo sancooyinka cala an yakuuna alkasbu baynahumaa in kasabkiiyo shaqadu ay dhexdooda ahaato wsharikatu lwujuuhi walmufaawadana aydan mar labaad iyaguna bailatun baailataani labaduba laba baila weeye baabulwakaalati wakaaladii ayuu u baab yahay uu halan kaga hadlayaa wakaala wikaala labadaba waa la yidhi xagga luqada ilaalin bay ku timaadaa xasbuna allahu wa nicma alwakiil ilaahay baa nagu filan wakiil iyo xaafidma isagaa u nicmale bandhiga ayaa la yidhaahdaa innii tawakaltu cala allahi rabbii wa rabbikum arrinkaygii baan u dhiibta on u tala saarta xagga istilaaxa waxaa la yidhaahdaa tafwiidu shaksin amrahu ilaa aakhara fima yaqbalu niyaaba liyafcalahu fii xayaatihi culamada qaar baa sidaa ku qeexay shaksi baa arrinkiisi iyo taladiisii u bandhigaya mid kale waxaa u bandhigayna weliba wax niyaabo iyo in la kala qabto oo qofkani qofkan ka qabto aqbalaya waa inuu yahay maaha salaaddii iga soo tuko oo kale niyaabo ma aqbalayso ebelow hadda waa maanta waa yar tabcanse bol de duhurkii iga soo tuka ama casarkii ma ansaxsi niyaabaanay aqbalin liyafcalu fii xayaatihi si uu intuu nool yahay u sameeyo intuu nool yahay inuu u sameeyo wakaala weeye dhimashada dabadii samee hadday tahay wisaayay noqonaysaa waxaa doctor musafa dib albuqa isagu inoogu qeexay tafwiidu shaksin maa lahu ficluhu mima yaqbalu niyaabata ilaa gayrihi bisiiqatin liyafcalu fii xayaatihi wuxuu lehi shaksi baa bandhigaya maa lahu ficluhu maa lahu ficluhu wax uu samayn karo wuxuu isagu samayn karo oo niyaabo aqbaluu cid kale u bandhigaya wuxuu samayn karo waxaanuu isaguba samayn karin cid kale uma wakaalan karo iminka islaantii inanteedii miyay meherin kartaa maya weeye inay cid kale usii wakaalatay tidhaahdo hebelow inantii waanaa ku wakiishay meheri ma ansaxayso waayo ayadii baan samayn karayni maa lahu ficluhu wuxuu samayn karaya qofku oo oo mima yaqbalu niyaaba wax weliba in layska sameeyo aqbalaya ilaa hayrihi cid kale inuu wakiisho bisiiqatin isagoo weliba siiqana ula imanaya liyafcalu fii xayaatihi si intuu nool yaha u sameeyo arkaanta baabkani waa afar muwakil wakiil muwakalu fiihi iyo siiqa wakaashe la wakaashe loo wakaashe iyo siiqadii qofkii wax wakaalanayey qofku wakiilanayey hawshii iyo shaqadii laysu wakaalanayey iyo siiqadii waa afartaa asalka mashruuciyada waxa u ah mashruuciyadda waxa u asala aayaad qur-aan ay ka mid yihiin fabcathuu xakaman min ahlihi wa xakaman min ahliha labadii qofee isqabay ayaa ilaahay yidhi laba ergey u saara ergey xaggii ehelkiisa iyo mid xaggeeda ah labada xakam markaa waa laba wakiil oo labadan qof ka wakiila iyo axaadiis inoo iman doonta yushtaradu waxaa la shardiyaa fi lmuwakili wakiishe walwakiili iyo la wakiishe an yakuunaa inay yihiin jaa-isa iyo tasarufi tasarufkooda iyo tagrifalkoodu kuwo u bannaan yahay fii maaka yuwakkalu fiih shaygaa laysu wakaalanayo jaa'iso tasarruf waynay ku yihiin wa tasixu wakaalatu sabiyi baa ansaxaysa fi lidni ogolaanshaha fii dukhuuli daar iyo wa xamli lhadiya iyo walcabdi addoonka fii qubuuli nikaaxi guul aqbalidii wuxuu sheekhu leeyahay kan wax wakaalanaya iyo kan la wakiilanaya waxaa loo shardiyaa inay labadooduba jaa-isu tasaruf ay yihiin tasarufkoodu kuwo u bannaan yahay oo mid waliba caqli leeyahay qaangaadhna yahay umuur maaliya hadday tahay in qof rashiid ahoo toosan oon safiihayn waa inuu yahay kan wax wakiilaya kan la wakiilanayaaba markaa qof muxrim oo xaj xidhan iyo ruux dumar nikaax cid uma wakiilan karto wakiilna loo wakiilnama uma noqon karaanoo iyagana looma wakiilan karo xayra muxrimka inuu guursado ayaa ka xaaraana inuu cid isi wakiisho ama ise wakiil ka noqdaana ma bannaan ruuxa dumarana ma guurin karto looma wakaalan karo ama iyadu ma wakaalan karto cid kalena wakiil kama noqon karto maa lahu ficluhu ayay halkaasi tilmaamaysa waxaa kaloo ansaxaysa buu yidhi oo inooga soo reebayaa jaa-isu tasaruf kuwo aan ahaynoo haddana wakaaladooda ay ansaxayso wuxuu idhi sabigii wakaaladiisu way ansaxaysaa in idan soo gelidda guriga loo wakaasho oo yarkii la yidhaahdo orodoo fur albaabka oo ninkaa dabadda taagan waxaa tidhaha soo gal buu ku yidhi abahay wakaaladda intaa wa xamlilhadiya hooyo aabba waxaa yar qaadoo u gee ninkaa waxaasaa loo wakiilan karaa wax kalese looma wakiilan karo cabdi iyo addoon fii qubuuli nikaaxi guur aqbalidii waa loo wakiilan karaa waayo wax darar iyo dhibi kaga iman maayo isagu inay ninkaa hebel hebel waanu aqbalay wax dhibi kaga iman mayso oo waa loo wakiilan karaa yushtaradu waxaa la shardiyaa fi lmuwakili wakiisho walwakiili iyo la wakiisho an yakuunaa inayn jaa-is iyo tasaruf kuwa tasarufkooda uu ku bannaan yahay fii ma yuwakalu fiihi waxaa loo wakiilanayo wa tasixu wakaalatu sabiyi waa ansaxaysaa fi lidni ogolaansho fii dukhuuli daar iyo waxamlilhadiya iyo walcabdi addoonkii fii qubuuli nikaaxi guurka aqbalidiisa wayajuusu tawkiilu wakaalasho ayaa bannaa fi lcuquudi caqdiyadii iyo heshiisyadii walfusuuqi fasakhiya furitaanadii waalaaqi furiinkii walcidqi xorayntii wa isbaati lxuquuqi xuquuqda sugideedii wastifaa'iha iyo ofsashadeeda wa fii tamliiki lmubaaxaati iyo mubaaxaadka milkintooda ka saydi iyo walxashiishi iyo walmiyaahiba weeye wa amaa xuquuqullaahi tacaala fain kaanad cibaadatan hadday tahi lam tajus ma bannaana ilaa fii tafriqati zakaati sakada qaybinteeda walxaji xajka mooyane wadabxi ludxiya wain kaana xaddan hadduu yahayna jaaza fi sifaa'ihi waa ku bannaanyay duuna isbaati sugidiisa kuma bannaana wuxuu sheekhu leeyahay wakaaladu waxay ku bannaan tahay cuquudda wixii heshiisyo iyo caqdiyo la gelayaa waa ku bannaantahy hadday iib tahay hadday hibo tahay hadday raan tahay hadday guur tahay hadday damaankii tahay hadday xawaaladii tahay hadday wasi cuquudda noocaasa waa loo wakiilan karaa oo marka loo wakiisho wuxoo dhan dee waxa qofkaasaan damiinka ahay orod ii wakaalba wakiiliga ahow baa la odhi waxaan wakii soo wakiishay kadii inuu daamin kuu yahay inuu muusi waxaa ka yahay saasaa la odhan wixii fasakhi ahaa ayana waa loo wakiilan karaa war shaygaasaan iibsaday markaa ninkii waxaan ka codsaday inuu iga celiyo iqaalaa la yidhaahdaa iqaaladaana wuu wakiilan karaa ama yacnii iqaale iga soo samee shay iibsaday ku celintii ceebta gacan ku dhigiddii iyo gacan ku dhigsiintii fusuuqda noocaasa iyo arrimaha wakaaladii way gashaa furiinka way gashaa oo yacnii ninkii wuu wakiilan karaa cid kale inay gabadhiisii furto cidqi iyo xorayn wuu u wakiilan karaa xuquuqda sugiddeeda waa kiran karaayo war ninkaa waxaasaan ku leeyahay iigu dacwi oo iisug waa loo yaradii iyo oobsashada iyo ka soo qaadashada ciddii lagu lahaa laga soo qaadanayo yacnii sugiddeeda iigu dacwi oo iisoo sug oofintuna waxa weeye waa iiga soo dhammeey oo iiga soo qaad weeye ciddii aan ku lahaa markii ay sugnaatay iiga soo qaad oo iiga soo oofi marka wakaalashada xagga guurka oo kale inay ku ansaxaysa waxa u diray xadiid tirmidi warinaya sanadkiisa laakiin la daciifiy abi raafic rasuulku maymuunu gursay wahuwa xalaalun wabanaa biha wahuwa xalaalun wakuntu ana rasuulu fiima baynahuma anigaana udhexeeyo minxiisu ahaa buu leeyahay caqdiga yacni jiriisa anaa wakiilka ahaa daynta gudiddeeda xadiid imaam albukhaari iyo muslim ay warinayaan abi horeyre laga warinaya nin baa nebiga wuxuu ku lahaa da'geela waa u yimi isagoo ka doonaya amahadiisii nebigu ka amaahday siiya buu yidhi dabe da'diisi bay u dooneen way waayeen da' ka sarraysa mooyaane nebigu wuxuu ihi siiya markaasuu uhi waad ii oofisay allaha ku oofiye ina khiyaarku axsanukum qadaa'a wuxuu uhi waar kuwa idinku wanaagsani waa kuwa idinku qaanbixin wanaagsan ayaa idinku wanaagsan buuri ee qof hadduu wax idinku yeesho si wanaagsan ugu guda xadiid kaloo abu daawuud warinaya oo sanadkiisu daciif yahay oo isna xuquuqda oofsashadeeda tilmaamaya jaabir bn cabdillaahi baa laga warinaya wuxuu leeyahy waxaan doonay alkhuruuja ilaa khaybar inaan u baxo rasuulkaanuma waan salaamo waxaan u sheegay inaan khaybar u baxayo wuxuu dabeetana yidhi wakiilkaygii markaad u tagto waxaad ka qaadataa shan iyo toban wasqi ka qaado wasqi waa mikiyaal wax lagu miisi jiray dee haddii uu afgarad kaa doono oo dee uu yidhaahdo waar nebiga wakiil baan anigu u ahaa dee wixiisii iskama bixin karee maxaa yacni caddayn ku ah afgarad baa jiray ka dhaxeeyey nebiga iyo ninkaa wakiilka u ah wuxuu idhi fada fa in ibtaqaa minka aaya fadac yaddaka calaa tarquwati aduu gacantaada un halkaa kalxantiisa halkaasun gacanta ka saar markaad halkaa gacanta ka saarto wuxuu garanayaa inuu nebigu ku soo diray oo afgaradkay gacankaasaa qofkii aad ii soo dirto taa u soo yeel marka wuxuu hadduu xoolo yahay in loo meel dayo haddaad xoolo iyo qof wakiilaad u tahay inaad kii isla soo kaataa kudhe hebel baa yidhi waxaa soo dhiib inaanad u dhiibinuna inaad iska hubiso oo xuquuqda iyo xoolu halkii la yihad digtaa baynu xadiidka ka qaadanayna mubaaxaadka milkintoodana waa loo wakiilan karaa se ugaadhii xashiishkii iyo geedaguradkii biyihii qof baad odhan kartaa hebelow iisoo ugaadh qof baad odhan kartaa hebelow iisoo xuluuleeyo bal waxoogay geeda ah iisoo gur miyaah iyo biyihii waar bal ordoo webigaa halkaa maraya ama balliga halkaa jirikaankaa iga soo dhaami waa shay mubaaxahoo dadka ka wada dhexeeya milkintiisii shayga mubaaxaa yacni dee wa annaasu shurakaahum fii halaa waa kii nebiguna yidhi waxaa lagu mulkaa waxaa shurakaadkii qofka hadduu xiyaaso iyo koobid ku sameeyo oo intuu biyihii halkaa maraya isagu weeluleyo ku shubto ama booyad ku shubto ama berkad ku shubto sida dee culimmada qaarkood ay qabaan geedihii alaa ku yaala hadduu isagu gurto oo uu qaato meel dhigto kadalik ugaadhi halkaa ummadda ka wadadhaxaysay hadduu da isagu ugaarsado wuu mulkinayaa mubaaxaadka saasaa lagu mulkiya marka cid wuu u wakiilan karaa wakiil waa loo samayn karaa amaa xuquuqda ilaahay buu yidhi hadday hortu cibaado tahay wakaala kuma bannaana oo ma odhan kartid hebelow bal hadda maanta madaxa yar xanuunayee ama yar dhexan baa jirtoo bixi kari maaye maqrib iyo cishaa iga soo tuko ama subax iga soo tuko ma ansaxayso saddex arrimood ayuu inooga soo reebay iyadoo cibaado ah wakaala ay ku ansaxayso oo niyaabo aqbalaya ilaa fii tafriiqati zakaa zakada iyo kafaarada iyo qaybinteeda waa la odhan karaa hebelow zakadan qaado dadkii masaakiinta iga siiyo gaadhsii adugu xajkii hadduu qofku iyo cumradiiba kari waayo qof kale macduub baa la yidhaha kitaabulxaj baynu ku soo marnay dee qof ama wuu kiraysan karaa ama yacnii dee hor ilaahay buu markaa u wakiilan kara uhi heblow wakiil baan kaa dhigtay iga soo guuda ayuu odhanaya fii dabxi aludxiya udxiyada iyo caqiiqada iyo hadiga iyo gowracoodii ayagana waa loo wakiilan karaayo hadiga iga soo gowrac walqasha iga soo gowrac waa la odhan karaa udxiyada iyo hadiga waxay u daliishadeen xadiid bukhaari iyo muslim warinayo cali baa laga warinaya nebigu waa ay diray buu idhi oo xoolihii markaa budnigiiyo geeli hadiga ahaa ayaan ku qumay oo way amray oo hilibkeedii iyo hargaheediiba hilibkeedii baan qaybiye haddana way amroo markaa heeryadeediiyo hargaheediiba waan qaybiye amarani nabiyu baa riwaayo kale an aquma cala lbudn geelaa inaan markaa ku qumo walaa ucطi calayha shayan fii jasaaratiha xagga zakada qaybinteeda in laysu wakaalanayana xadiid bukhaari iyo muslim ay warinayaan abi muusa laga warinaya nebigu wuxu uhi alkhazinu alamiin aladii yunfiq qofka istoorhayaha ah ee amiinkaah ee bixinaya ama dhiibaya waxa la amray kaamilan muwafaran oo nafdiisu ay ku wanaagsan tahay siinaya kii loogu dhibay axadulmutasadiqayni labadaas sadaqaysa midkood weeyi isaguna ajir weyn buu ku leeyahay xajka wakaalashadiisana horeynuu soo marray inta badanna xajka ijaaray noqotaa iyada haddii lacag iyo adduun la siiyo haddii kaloo ila iga soo gudna wakaalun bay noqon haddayse xad tahay xad qof lagu yeeshay oofsashadeeda waa laysu wakaalan karaa laakiin sugiddeeda laysu wakiilan maayo oo waxaan ku wakiishay hebel sinadiisa inaad soo sugto inuu khamri cabbe inaad soo inaad soo sugto wakaalashaasi waa baatil baynayo xuduuddu waxay ku dhisantahay in la reebay iyo in la saamaxay iyo in la cafiyo xagga ilaahay wakaalashada sugiddeeda loo wakaashaana waxa weeye arrinkaa wuu ka hor imanayaa oo waajibinteeda ayuu keenayaa laakiin xagga oofsashada waxay u daliishadeen xadiidka bukhaari iyo muslim abaa hurayre iyo zayd ibnu khaalid aljuhani laga warinaya nebigu waqdu yaa unays ilaa imra'ati hada fain ictarafat farjumha waa ninkaa gabadhiisa ku kan lahoo hadday qirato rajmi buu yidhi adugu waxba kale iyo markhaati kaliya ha u doondoonin hadday qirato soo rajmi waxa kale oo ayadana xadiidka ay bukhaari iyo muslim warinayaan cuqbata bnu alxaaris wuxuu leeyahay nucaymaan ama ibnu nucaymaan baa la keenay isagoo khamri cabbay rasuulku u amray ciddii guriga joogtay inay darbiyaan garaacana jeedadalkii la dhacaan fa kuntu ana fii man darabahu baan ka mid ahay buuhi fadarabnahu binacali waljariid kaba iyo waxaan ula dhacnay buuhi laamaha timirta wayajuusu tawkiilu wakaalasho ayaa bannaan fi lcuquudi walfusuuqi fasakhiyadii walaaqi furiinka walcidqi xorayntii wa isbaati lcuquuqi xuquuqda sugideedii wa sifaaya oo obsigeeda wa fii tamliiki lmubaaxaati tamalluki lmubaaxaati ama milkisiinta ila isagii baa soo qabanaya qofkii milkisiinaya ama tamalluk milkinta ka saydi waa ugaadhi walxashiishi xashiishkii oo geediya wixii la mid ah walmiyaahi iyo biyiha wa amaa xuquuqullahi tacala fain kaanat cibaadatan hadday tahy lam tajuz ma banaana ila fi tafriiqati zakaati zakada kala qaybinteeda walxaji iyo wadabxi ludxiyati mooyaane fain kaana xaddan hadduu ijaaza fi istifaa'i waa banaanyay duuna isbaatii sugidiisa kuma banaano wakaalashadu wa sharduha alijaabu bilafdi weeye min hayri tacliiqin lahaa iyadoon waxba lagu xidhin ka wakaltuga waan ku wakiishay weeye aw ama bicaadahaba maradan iibi waalqabuulu bilafdi waa in lagu aqbalaa aw ilficli huwa imtihaalu maa ukila fiihi wixii loo wakaashay waa inuu ku dirmaa walaa yushtaradu lfawru degdeg lama shardiya fi lqabuuli faina jazaa hadduu jaro oo wacallaqa tasarufa calaa shard inuu ku xidho jaazi waa baneeyey ka qowlihiba weeye wakaltuka waa ku wakiishay walaa tabixa sayibina ilaa shahrin ilaa sabil ha iibinin wuxuu leeyahay halkana siiqadii buu inooga gelayaayo waa iijaab hortu lafdi ahoo ka wax wakiilanaya waa inuu ka yimaadaa oo yidhahdaa hebelow waan ku wakiishay waxaasaan ku wakiishay waa inuu yidhaahdaa maxaa yeelay xoole cid kale leedahay kuma tasarufi kartid waxaad igu tasarufi kartaa un isagoo ka raalli noqdaa raalli ahaanshiina dee hadal cad baa ku tusinaya hadduu qoraal sameeyo hadduu ishaaro sameeyana waa isgelayaan halkiisa iyadoon wax tacliiqah iyo wax lagu xidhay aanay jirin mase hadduu yidhaha hebel markuu yimaado waxaan ku wakiishay gurigaa inaad iibiso amba bishaasi markay dhammaato wakiilbaad iga tahay ma ansaxaysaba ilan waa caqdiga cuquudduna tacliiq ma aqbasho ama wuxu uhi maradan iibi yacni kawakaltu waan ku wakiishay buuhi ama maradan iibi buuhi hadalkaasi waa hadal cad oo ijaaba oo wakaalo ah qabuul baa la shardiyaayo inuu lafdi ku aqbalo u yidhaahdo waan aqbalay waa yahay waxaad ii wakiilatay waan aqbalay inuu yidhahdo hadal cad ku yidhahdo aw ilficli ama ficil inuu ku aqbalo oo yidhahdo waar hebelow orodoo maradan ama shaygan soo iibi dabeetana intuu qaato inuu tunka u rito la dhaqaajiyo taasina waa aqbalu ficil ku aqbalay iyo qowl inuu ku aqbalo dha waan aqbalay haddaba ficilku aqbalidiisa wahuwa imtihaalu maa wukila bihi wixii loo wakiishay uu ku dirmo weeye u yeelo walaa yushradu lfawru fi lqabuul laakiin lama shardiyo xagga aqbalidda deg deg lama shardiyo maxaa yeelay dee wakaalashadani waa bannayn inaad ku tasarufto hantidii qofkan lagu oggolaaday waa diidmadii iyo xayiraaddii kaa sarrayd oo lagaa kor qaaday marka lafdina uma baahna waana inaanad radin oona diidin haddaba halkii hore ina yidhi min hayri tacliiqin ayadoon waxba lagu xidhin hadduu najasahaa hadduu jaro wakaalashadii wuxu uhi hebelo waan ku wakiishay xoolaha inaad iibisaa baan kuu wakiishay wacallaqa tasarufa calaa shartin laakiin tasarufkii unbuu shardi kaga xidhay oo wuxu uhi wakaltuka hortu niyo waan ku wakiishay oo xoolaha inaad iibisaa baan ku wakiishay walaa tabiic ilaa shahri laakiin hadda waa yar jaban yihiin bishani markayna dhaafto ilaa bishani ina dhaafaysa ha iibini ogobay xaggii hore wakaaladii waa ka mudlaqoo waxba kagama xidhno waan ku wakiishay weeye laakiin xaggii tasarufka unbuu yidhi laakiin ilaa bil u yarkaadi taasi ayadu way ansaxaysaa bay yidhaahdeen oo tacliiq caqdigii amaaha iyo dabar caqdigii lagu sameeyey maaha waa qayd iyo dabar xagga tasarufka un lagu sameeyeyoo sixadiisii waxba u yeeli maayo ilaa bil baan ku wakiishay oo kale ayay ka dhiganta washarduha alijaabu waa iijaab bilafdi lagu ijaabiyo oo lagu wakiisho min hayri tacliiqi laha iyadoon wax kale lagu xidhaynin ka wakaltuka waan ku wakiishay weeye ow bicada obaybi weeye walqabuulu baa la shardiyaa bilafdi uu ku aqbalo aw ilficli wahuwa imtihaalu maa wukila fiihi wixii loo wakiisho ku dirmo weeye walaa yushradu lfawru lama shardiyo fi lqabuuli fain najazaha hadduu jaro wakaaladii wacallaqa tasarufa laakiin tasarufkii qofkan unu calaa shardin kaga xidhay taasi waa bannaayey ka qowlihi wakaltuka waan ku wakiishay ee walaa tabic haybin ilaa shahrin bil walaysa lilwakiili uma sugnaan an yuwakila inuu cid kale wakaasho ilaa biidnihi ow ama kaana inuu ahaada mooyee mima kii laa yatawallahu binafsihi nafdiisa aanu u qaban karaynin ow ama mima kii inuu ahaada mooye laa yatamakanu minhu aanu u suurtogelayn makansan karayn likasrati badidiisa daraaddeed walaysa lahu ma sugnaanin an yabiica inuu iibiyo maa wukila fiihi wixii loo wakiishay linafsi inuu iibiyo ow liibnihi sagiir inankiisa yaraa walaa biduuni amani milihi lacag lacagtiisii ka hoosaysay inuu ku iibiyaana ma banaana walaa bimu'ajalin mid waktile inuu ku iibiyaana ma banaana walaa bigayri naqdi lbaladi inuu ku iibiyaana ma banaana ilaa an yuudana lahu fii dalika in arrinkaa loo idno oo loo fasaxo mooyaane kuma iibin karo waxau sheekhu leeyahay waxbaa lagu wakiishay wixii lagu wakiishay inaad adna cid kale u sii wakiilataa ma bannaana dee isagoo kuu idna mooyaane haddii waxaad la iman karaysa uu yahay waxani oo ku yidhahdo hebelow waxaasaan ku wakiishay inaad cid kale usii wakiilataa ma bannaana maxaa yeelay qofkani hantidiisan iyo wixiisan wuxuu u fasaxay keliya adigu inaad ku tasarufto cid kale inay farageliso ku tasaruf uma fasixin inuu da isugu ogolaado ila haddaad adigu kari kari waydo cid kale waad usii dhiibi kartaa inuu ku idhahdo mooyaane waxa kale marka idan la hel amaa waxani wuxuu nafahaantiisa isagoo u qaban karayaba maaha masalan nin dee aan isagu dhismaba shaqo ku lahayn ayuu hi hebelow waxaan kuu wakiishay gidaarka inaad iisoo talbiisto weligiina malqacad iyo ma qaadan mafacastoona dee waxay ka dhigan tahay inaad ciddii wastaad iigu doonto oo laysoo talbiisaabay ka dhigan ilaa ma garanayo isagu shaqadanoo ma wanaajinaye ow kaana mima laa yatawallahu binafsi waxaan isagu nafahantiisa u qaban karayn ow mimaa laa yatabakkaru minhu likasratihi ama wax ciidda ka badan weeyaanoo dee aanu keligii wada qaban karayn ayuu wakiishay dee mar haddaanu wixiina wuxuu keligii wada qaban karaya aanu ahayn wuxuu qaban karayana wuu qaban wixii uu ka cajsanaa cid kale ayuu u wakiilan maxaa yaele xaajiya danbaa dee meeshii taalla waxaa kaluu yidhi sheekhu qof baa la yidhi wax soo iibi ma bannaana wixii la yidhi soo wakii iibi inuu nafdiisa ka iibiyo ama inankiisa yar ka iibiyo ama ciduu mas-uul ka yahay uu ka iibiyo sidaas si leeg waxa lagu yidhi wax ii soo iibiyo lacag baa lagu dhiibay waxaad leedahay inaad ka iibiso ama ilmahaagu leeyahay ama cidaad mas-uulatahay uu leeyahay inaad ka iibisaa ma bannaana maxaa yeelay maxaa loo diidan yahay dee horta meeshii waa waan kaa iibiyey waan iibsaday weeye dee labadiisa gacmood markaa midig midigna way iibisay bidixna way aqbashay noqon mayso ee laba qofoo wax kala iibsanayaa la doonayay oo ijaabkuna waynu cid ka yimaada qubuulkuna waynu mid ka yimaada midda kale ee meesha ku jirta ayna waxa weeye labadan ujeedda iska hor imanaya iminka markuu ku yidhahdo qofku waxaa suuqa ii geliya oo iisoo iib wuxuu doonaya iibka ugu dheer inaad u siiso adigu markaad wax iibsanayso ama inankaa u iibsa iibka ugu hooseeyaad doonaysaa markaa ma nin kale aad iibkii ugu sarreeye u siin mise adaa iibkii ugu hooseeye waxaan aad doonayso iska siin halkaana labadaa qarad iyo labadaa ujeeddo ayaa iska hor imanaya tuhmaad baa soo gelaysa markaa wixii lagu wakiishay adigu ha iska iibinin wixii lagu yidhi soo iibin adigu ha ka iibinin haddaad doonto waxaad tidhaahdaa anigaaba shaygaa haya iga iibsanay isagoo lacagtiisii hayaa ama anaaba doonaya aniga iga iibidha qofkiisagoo wixiisii haystaa laakiin halkaa waxaa soo gelaysa tuma anigaygana beri ugu dhacday nin baan qori u dhiiba waxaan ku dhahay baahi ii qabatay waana qorigaa ii soo iibi laba wiig buu warwareejinaya wuxuu laha intaasaa la dhaafi waayey waana qiimo ka hooseeya qiimihii suuqa intuu ii sheegayaa anna baahi baa hayso waayo iisoo qaad baan kuhi markuu laba wiigii wareejinayay wiigi kale lacagtii muddo kadib u markay qorigii isagoo sitaa macnaha waxa weeye dee isagii unbaa lacagtii jeebadiisa iga siiyey bal markaa yani ana waxaan doonaya qiimii ugu dheeraa inaan ii siiyo isagiina wuxuu iga siisay qiimii ugu hooseeyey marbaasba ku qabsata haddana faraan ka qaado marka wixii la yidhi so waananu nafdiisa iyo inankiisa yar midna u iibinin walaa biduuni amani milihi wixii la yidhi iibi shaygan la midkaa wixii lagu iibin jiray wax ka yar waa inaanu ku iibin haddii shayga boqol dollarna siiyo oo lagula shaygaa soo sii iibiyo alaabtaa iibi dee haddaad toddobaatan soo qaado waa khalad waa inaad shayga la midkaa lacagta suuqa laga siiya aad ku soo siisaa walaa bimu'ajal waar shaygan io iibi baa lagu yidhi oo shaygan ii qaado suuqa ii geli adoo faramadhanun baad soo noqoto waxaad tidhi dee nin baan iyo ilaa sanad amaahiyo aynu lacagta ka sugaynaa dee xaq uma lihid ninkani wuxuu kuu dirtaday inaad u soo naqadisood iminka lacagta u keentaa buu ku wakiishay ee kuma wakiila inaad sanad soo amahayso walaa bikayri naqdi lbaladi naqdulbeledkii waxaan ahayn inaad ugu iibiso oo tidhaahda niyow alaabtii nin jayno ka yimi oo waxoogay lacagoo jayniisa jeebadda ku sitay ayaan ka iibiya bal safarrada jayno qabanayaan odhan doonaa nooga soo sarrifa ma soconayso taasina lacagta beledkaasi qofku intifaacsanayo waa inaad ugu iibisaa ilaa an yaadana lahu fii daalika inuu isagu oggolaado mooyaane inuu isagu oggolaado mooyaane istinaani wuxuu u noqonayaa bay yidhaahdeen waxa ka dambeeya amanulmiliga walaa biduuni amanmil hore u noqon maayo ilaa an yadan loo fiday inuu fasaxa mooyaane marka dee ilanka iyo asalka mar haddii wakaalada la idlaaqilay waxaa iibi waa inuu lacagta shayga la midkaa ku iibiya waa inuu xaallo ku iibiya waa inuu naqdulbaled ku iibiya saasaa muctaada ee mutacaarafa asalkuna waxa weeye idanka saasaa lagu xambaaraya waxa waxaan ahayn hadduu ku dhaqmana dee ka socon maysa hadduu se ogolaado sidaa si khilaafsan hadduu ogolaado dee sidaa uu ogolaaday lafdeeda waa lagu socon kara hadduu yidhaahdo waar wax alla waxaad hesho waan u baahanay iisoo qaad hadduu yidhaahdo waa biduuni amani mili aad baan ugu baahanaye waxaad hesha ii soo qaad dee samanu misli wuu ka hoosaysin karaa markaa mu'ajal hadduu yaha waar wuu iga socon waaye xataa qof aad amaahisa haddaad hesho bal iga socodsiyuun iga libdhiyuun hadday tahay iyadana dee muajal wuu ku iibin karaa bikayri naqdilbaled hadduu ila war bal meel baan qabanayaa ee lacagta dalkaasi leeyahay haddaad ii hesho xagga iyo sacuudigaan u socdaaye haddaad riyaal iigu soo iibin karto ama beri iigu soo iibin karto yacni uu idan ka helo way ansaxaysaa laakiin idan la'aan ma ansaxayso walaysa lilwakiili musliman an yuwakila inuu wakaasho ilaa biidnihi mooyaane ow ama kaana inuu ahaado waxan mima laa yatawallahu binafsi waxaanuna fahantiisa yacni qofkani u qaban karaynin ow ama mimaa shay laa yatabakanu minhu aanu makansanayn u suurtagelayn likasrati badnidiisa daraaddeed waxaan loo wakiishaybaa badanoo keligii ma wada qaban karo marka intuu qaban karayana uu qaban inta kale cid buu wakiilan walaysa lahu ma sugnaanin qofka an yabiica inuu iibiyo maa wukila fiihi wixii loo wakiishay linafsihi inuu ka iibiyo aw liibnihi sagiir ama inankiisa yara inuu ka iibiyo wixii la yidhi ii soo iibina inuu alaabu isagu haye ka iibiyo ma bannaana walaa biduuni amani milihi inuu aman miligiisii shaygan lacagta la midka ah milihi amanu milihi shayga la midkaa lacagtiila siini mid ka hoosaysana waa inaanu ku iibin walaa bimu'ajarin lacag muddo la bixinaya kadibna waa inaanu ku iibin walaa bikayri naqdi lbaladi beledka lacagtiisa mid aan ahayna waa inaanu ku iibin ilaa an ya'dana lahu fii dalika ama ilaa an yudana ama ilaa an ya'dana wakiilku inuu idno muwakilku ama ilaa an yudana lahu fii dalika in loo ogolaado amanu mili wax ka hoosey inuu ku iibiyo muajal inuu ku iibiyo bikayri naqdi lbaladi inuu ku iibiyo in loo ogolaado mooyaane walow nasa hadduu caddeeyo calaa jinsi hamani lacagta jinsigeedii buu caddeeyey fakhaalafa markaasuu khilaafay lam yasixa albaycu iibkii ma ansaxaya ka bic bialfi dirhamin ku iibi buuhi fa baca bialfi dinaarin buu ku iibiyey ma ansaxayo wuxuu yidhi aniga lacagtaa ii soo sii buu yidhi wuu khilaafay ma ansaxayo wuxuu dhi aniga alaabtayda dollar ii soo sii hadhow buu isagoo bir walwaalayaa ama somalilan walwaalaya buu la keenay ma ansaxaya iibikaasi maxaa yeelay dee qofkani ujeedduu ka lahaa lacagtan lacagtan kale ee loo keenay ujeeddo kama lahayn saa daraaddeed buu u caddeeyey markaa dee wax cadoo loo wakiishay buu khilaafay walo naso hadduu caddeeyo qofkii muwakilkae wax wakiilaya calaa jinsi thaman lacagta jinsigeedii fakhaalaba markaasuu khilaafay lam yasix albaycu ma ansaxayo ka bic bialfi dirhamin ku iibiba wey fa baaca bialfi dinaarin buu ku iibiyey wain nasa hadduu caddeeyo markaa inoogu joogo wallahu aclam